kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda intaynii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadannay madaxtinimada donald trump ee dalkan maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda yurub sidii aan ballan qaadnay qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne donald trump ee ku aadan afrika iyo bariga dhexe aan ku horrayno bariga dhexe doorashada xilliga labaad ee donald trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaallo ay ka socdaan bariga dhexe xaalado bani'aadnimana ay ka jiraan magaalada kaza ee dhulka falastiiniyiinta hogaamiyaasha bariga dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka alowsan bariga dhexe halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta iiraan maxamed biixi waa falanqeeyo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka sacuudi arabiya waxa uu ka warramayaa siyaasadihii donald trump xilligiisii hore ee bariga dhexe iyo waddamada carabta si aynuu faahno waxa uu taraam samayn doono muddo xuleedkan cusub ee imika u bilaabanaya marka laga hadlayo arrimaha bariga dhexe iyo waxay uga dhigan tahay waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore ee uu sameeyey teremkiisii ee kan ka horreeyey sababta oo ah taasi waxay qeyb muhiima naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo tallaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka bariga dhexe waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saameynta israa'iil laguna dhimayo taageerada falastiiniyiinta taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkeynta xalalka nabadda trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada bariga dhexe laakiin maanu noo sheegin qaabka u soo afjarayo marka la eegana qaab fikirkiisa dee waa nin ganacsada ah wuxuu u fikiraa maxay ahayd tey qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaaladaas soo afjarayo iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la-aanta ee israa'iil iyo dhinaca kale welwelka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulafadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda taasi waa mid marka xidhiidhka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona sidaan u malaynayo xidhiidh waxaa jiray wanaagsanaayoo ka dhexeeyey wadamada carabta gaar ahaan marka laga hadlayo masar iyo iyo trump sidoo kale emiratis iyo maxay ahaytay iyo trump sacuudi arabia iyo maxay ahaytay trump laakiin xaqiiqda hadda ka jirta bariga dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay waayo imika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisado military arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo laakiin ugu yaraan xidhiidhka wadamada bariga dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo iyo trump waxaad moodaa mar kastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwo maxay tahay diiranaa marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii uu dhex dhigay carabta iyo israel heshiiskii abraham waxaana laga yaabaa inuu imika mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyeynayo xidhiirka sacuudi arabiya iyo iyo israel in in la sameeyo waa gartay biixi arrinta iiraan iyo kooxahan gacan saarkale leh ee xisbullah iyo xamaas sidee kula tahay inuu trump u wajihi doono waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go-doomiyo iiraan oo uu sii wado taasi waa suuragal marka dhinac kale laga eego trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya xisbullah iyo maxay tahay xamaas oo kale iyo marka laga eego maraykanka dee khaanad bay ugu wada jiraan wadamada iyo iiraan marka way israaciyaan marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay israel taageeradeeda iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada falastiin iyo lebnan in la wiiqo inuu inuu ku dadaalayo oo israael uu maxay tahay siin doono awood xaddhaafa ayaa loo badinayaa laakiin in colaadan imika hulaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo waayo nin inta badan isa siiyo weeyaan guulaha trump sidaa lagu yaqaano laakiin hadduu xataa heshiis laga yaaba arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya israel inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay trump oo imika afar sano oo cusub haysta oo aan ka welweleynin in maxay tahay doorasho dambe deniya kulaylet khataib oo madax ka ah xarunta cilmibaarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada bayruud ee dalka lubnaan ayaa v o eda u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu trump xoogga saaray xiriirka shakhsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta khataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in trump uu joojiyo dagaalka khaza iyo lubnaan ka socda
mid ka mida ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in lasoo afjaro dagaalka khaza laakiin sidee buu ku dhammaanayaa ma dowlad falastiiniyiintu helaan buu ku dhammaanayaa ma naqaan laakiin arrinta walaaha cale ayaa ah in ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu oo mar kale weerara iiraan tani waxay noqon doontaa arrin weyn maaraynta arrintan iiraan ma noqon doonto mid fudud cusmaan al shariifi oo ah falanqeeyo ku sugan magaalada bayruud ee lubnaan ayaa qaba in trump uu cadaadis ku saari doono netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha janawari ee sanadka soo socda
wuxuu si geesinimo le ugu sheegi doonaa netanyahu inuu wax walba usoo gebagabeeyey ka hor labaatanka bisha janawari sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan khaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa kamala harris trump uma baahna in maalintiisa ugu horraysa xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan carruur la dilay iyo cisbitaallo la qarxiyey haddaan eegno dhinaca qaaradda afrika afartii sane ee hore donald trump wuxuu dhiirigeliyey aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda inkastoo qaar ka mid ah dalalka afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah qaar kale oo hogaamiyaasha afrika ah ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono donald trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay kuwo kale oo dadka afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii afrika qaar ka mida dadka reer kenya oo v o eda kula hadlay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in soo noqoshada trump ay u wanaagsan tahay afrika waa kan max milan indeti
waxaan filayaa inaan arki doonno wax badan oo dhex mara labada waddan dhaqaale ahaan iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xidhiira dhinaca aqoon isweydaarsiga eric mwanda waxa uu ku rajo weynaa in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ee u baritamaysay xisbiga dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo
waxay fahmaysaa dadka waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyey ee afrikaana oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada maraykanka ee aan nato ku jirin ee maamulka biden maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono saddex boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah si loogu caawiyo booliska kenya si ay u hogaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka haiti falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walacsan yihiin waxa uu trump la iman doono waa kan edgar gituw oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah siyaasadda iyo amniga kana tirsan jaamacadda stratmore university ee dalka kenya
waxaa laga yaabaa inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista kenya inay tahay xulfo weyn oo nayto aan ahayn waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dibudhiska haiti saddex boqol oo milyan oo dollar ayaa lagu yaboohay ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagi jiidaya oo leh taasi shaqadayda ma aha maraykanka ayaa wax walba iiga horreeya githuw waxa uu qabaa in siyaasadaha maraykanka iyo dalal kale oo wadano ka lahaa oo afrika ah inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xidhan tahay hadba waddankaasi countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
waddamada sida uganda oo kale ayaa ka faa'iidaysan doona sababtoo ah trump dhab ahaantii ma cadaadin doono sida maamulka biden uu cadaadiska u saaro waddamada ku liita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale afrika trump ma doonayo inuu faraha ka qaado waayo waxa uu tartan kula jira ruushka iyo shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda afrika falcelinta afrika ay ka bixisay arrinta donald trump waxay ahayd mid isku dhex jirta tom wolf oo ah cilmibaare madax bannaan iyo falanqeeyo siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee donald trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqulisaanka ee qaaradda afrika guud ahaan gaar ahaan kenya In terms of uh, commercial economic competition and uh, encouragement for developing further.
marka la eego kor u qaadidda ganacsiga haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada maraykanka iyo kenya waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto martha karuwa oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hogaamiyaha mucaaradka kenya ee raila odinga doorashadii guud ee kenya labada kun iyo laba iyo labaatankii ka dhacday islamarkaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda kenya ayaa xusuusata xiriirkii trump iyo afrika ee muddo xileedkiisii hore I have greater hopes in what we can do for ourselves, but he hasn't made very good comments about Africa calling us waxaan names.
rajo weyn ka qabaa waxaanu nafteenna u qaban karno laakiin isagu kamuu hadlin faallooyin aada u wanaagsan oo ku saabsan afrika magacyuu noogu yeedhaa laakiin waa mas-uuliyadda hogaamiyeyaasha afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman lamaanaha aanu la shaqaynayno dadka rajada wanaagsan ka qaba in afrika ay ka faa'iido soo noqoshada donald trump waxaa ka mid ah alasan indaye oo ah falanqeeyo degan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika isagoo v o da la hadlayey ayaa waxa uu yidhi The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent. This is because xiriir mustaqbalka ee as we know, maraykanka does oo uu not hogaaminayo prioritize donald a trump iyo afrika ay yeeshaan multilateral waa mid ay ugu and dambayntii vacant afrika dan ugu jirto waayo While sidaan this might ognahay seem donald alarming, trump ma aha nin ahmiyad it siinaya aligns dhinaca gargaarka with the growing waxaa laga sentiment yaabaa inuu voiced jaro by gargaarka Africa's new afrika generation keliya ma aha leaders.
meelaha uu maraykanka often gargaarka siiyo oo dhan A inkastoo desire marka for ugu horeysa greater ay threat.
taasi dareen cabsi leh kicin karto haddana waa arrin la jaan qaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hogaamiyaasha dhallinyarada ee afrika kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi soomaaliya oo kale afartii sane ee hore ee madaxweyne donald trump xilligiisii xiriirku ma ahayn mid wanaagsan soomaaliya oo la daalaadhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro dhowr boqol oo ciidamada maraykanka ka joogay soomaaliya oo ciidamada danab ee kumaandoosta soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada tasiilaadka sahanka iyo weerarada cirka cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey waxa ay soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada donald trump Eh, sidaad xasuusato arrinta soomaaliya een, markii u dambeysay bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada soomaalida waatuu ka soo saaray dhowr boqol oo as- eh, saraakiila waatuu ka soo eh, askara waatuu ka soo saaray Een, haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn sababtoo ah eh, runtii afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso inta badan waxaad moodaa iska daa soomaaliya keliya eh, eh, siyaasadiisoo dhan inay ku ja- ku jahaysan tahay een, quwadaha waaweyn iyo tartankooda marka Ee, waxaan isleeyahay siyaasaddii soomaaliya meeshiisi buu kasii joogi doonaa Een, haddii uu ugu fiicnaado waa haddii uu daayo oo uu ciidamada hadda een, ee, sida ay tahay uu u daayo laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono sidoo kale sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii toddoba maalmood uun kadib markii loo dhaariyey aqalka cad trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo sagaashan maalmooda ka hor istaagaysay muwaadiniinta waddamo u badnaa muslimiin oo ay soomaaliya ku jirtay We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country.
waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxaan bixina oo cusub si aan uga ilaalinno argagixisada islaamiga ah ee xagjirka ah inay maraykanka soo galaan ma doonayo inay dalkeenna yimaadaan We have to let them come back in, but they have to come in legally.
sidaasi si la mid ah siyaasadda socdaalka ee donald trump waxaa laga yaabaa inay saamayso soomaalida garyaqaan amiin haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada soomaalida maraykanka ee gobolka minnesota colad waa mahadsan tahay madaxweynaha la doortay donald trump wuxuu ku soo ololinayay oo tiirdhaxaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono xuduuddana uu xidi doono koonfureedda dalka maraykanku la wadaago mexico runtii haddii aan ka cabir qaadanno sidii horey looga bartay dad badan ayuu maaragtay dib u celin doonaa oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan ama qofku dembi ha galo ama yuusan qof nadiifa oo sharciga uun waaya ha noqdee in uu dad badan uu dib u celin doono oo masaafurin doono ayaa lagu ayaa maaragtay la filayaa laakiin saamaynta la filaya ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn oo dib loo celinayo waxaa garab socota dadkan faraha badan ee soo galay ee aan magangeli doonka ah isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya in uu soo soo rogo ama ro lagu adkaynayo sharciga in la siiyo oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arrintaasi u xilsaaran labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu dikreetayin soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaabanayso dib u celinta waxaa kaloo sidoo kale ku garab jirta in maaragtay uu aad u yarayn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo hoosudhac badan inuu ku imaan doono garyaqaan amiin haaruun soomaalida dalkan soo galay ee sharci la-aanta ah iyo kuwa doonaya inay usoo safraan sidee u saameynaysaa siyaasadda donald trump waxaan ognahay hadda ka hor in uu maaragtay soo rogay waxaa loo yaqaanay muslim ban oo toddoba waddan oo muslimiin u badan uu ku soo rogay haddana wuxuu sheegay intii ololaha ku jiray in uu intaa in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono listada iyo maaragtay inuu xayiraad saaro waddamo fara badan sidoo kalena maaragtay gebi ahaanba waddamadan dadka aan caddaanka ahayn inay ka soo galaan dalka maraykanka uusan aad u jeclayn waa run waxaa jirta dhalinyaro soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed ee dalka maraykanka uu la wadaago waddanka mexico dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo gelaya runtii aad bay u yar yihiin hase ahaatee waa dad boqolaal soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay haddana kumanaanba gaaraynin marka dadkaasi waa magangelidoon way isa soo dhiibaan kadibna waxay codsadaan in magangeliyo la siiyo marka dadkaas mar hadday soo galaan maraykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangeliyada adduunka ama asylum looga ama refugee looga wadda adduunka uu ka yahay saxiixa wuu ku qasban yahay qofkii yidhahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhegeysto marka dhallinyaradii way soo galaan gudaha markay soo gaaraanna waxay isku dayaan inay looyaro qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay u mali lahayn sharci inay helaan qof walba nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha kadibna inkastoo ay maxkamadada muddo dheer aad u dheer qaadanayaan waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay ka mid a soomaalida sharci darrada ku jooga dalka maraykanka oo aan arkay cabsi baa ka muuqatay iyo welwel dhinaca joogitaankooda iyo maanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono maxaad kula talin lahayd dhalinyaradan marka kuwii horey oradi soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xaraystaan magangelyadii ay raadsanayeen waxaa kale oo soomaalida u furan sharciga loo yaqaano t p s ama temporary protected status sharcigaasoo ilaa iyo sagaashan iyo kowdii soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii hore baa loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa marka san hadda waqtigan la joogo dad cusubna waa la qaadanayaa kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangelidoonka in ay sidoo kale xaraystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maaragtay t p s ka loo yaqaano t p s marka wuxuu uu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta t p s inta t p s to ay jirto sideed iyo tobankii bilood mar baa la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa xataa haddii loo diido magangeliyadii qofka waddanka wuxuu ku joogayaa sharci waxaa la siinaya kaaro ku shaqaysto waddanka iska joogo shaqaysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan waxaan kaloo aan kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo imigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna inaysan lahayn marka qof waliba inuu looyarkiisa la tashado kii aan looyar lahayn intuu looyar raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay maraykanka donald trump ee bariga dhexe iyo qaaradda afrika barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo